subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha nofembarna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dtcom saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo soo kordhiyay adeeg lamaanayaasha aan ilmaha lahayn u sahlaya inay ubad helaan adeegyadaasi oo markii hore loo aadi jiray dalka dibaddiisa oo ay ka mid tahay hindiya
mar qofka markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo noocu yahay markaas kadib waa loo sharxaa noocaaga waa ayo ay waaye soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markii marayso kadib ninkeeda waa la wacaa shahwadii isbaamkii waa la qadaa woosha loo sameyn asoo diyaarsan habaysan ayna kasida loo qadaa meesha loogu shubaa taas marka waxay saacidaysaa transportka oo isbaalka qaadan lahaa inay soo yarayso oo barsentajkuna oo qofka inay pregnant ku noqotan oo ahay ku noqoto waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha senegaal oo raba in faransiisku uu xidho saldhigyo militari oo uu dalkaasi ku leeyahay xilli waa dhowr dal oo ku yaalla dalalka afrika ee faransiisku soo gumaysay ay ceyriyeen ciidamadii faransiiska barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka shan iyo toban qof ayaa ku dhintay ugu yaraan boqol kalena waa la la'yahay kadib markii dhul ka dhashay roob mahiigaan ah uu aasay daraasiin guryo ah oo ku yaala tuulooyin dhowr ah oo dhaca bariga dalka uganda sida ay sheegeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo booliiska dalka uganda dhulgo-a ayaa arbacadii ka dhacay degmada bulumbuli oo qiyaastii saddex boqol oo kilomitir dhinaca bari kaga beegan caasimada kampala ugu yaraan afartan qoys ayaa gebi ahaanba aasmay hay-adda lanqeyrta cas ee uganda ayaa bayaan ay soo saartay sidaasi ku sheegtay halka guryo kalena qayb ahaan ay burbureen waxa aan haynaa xogta shan iyo toban qof oo dhintay waxaana laga cabsi qabaa inay jiraan meydad kale oo badan oo weli dhoobada ku hoos jira ayuu yiri charles otongdo oo ah afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka shaqeeya wax ka qabashada musiibooyinka waxau intaa ku daray in in ka badan boqol qof weli laguna la'yahay ilaa sideed tuulo booliiska ayaa sheegay in la la'yahay boqol saddex iyo toban ruux waxaana wadooyinka oo aan la mari karin ay hor joogsadeen gaadiidka oo ay ku jiraan kuwa gurmadka deg dega ah inay gurmad fidiyaan uganda ayaa waxaa tan iyo bishii oktoobar ka da-ayey roob mahiigaan ah oo sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo ka dhacay meelaha qaar shirkadaha waaweyn ee baraha bulshada ayaa jimcaha maanta ah si adag u weeraray sharciga waa sharci laga ansixiyey australia kaasi oo ka mamnuucaya in baraha bulshada ay samaystaan caruurta da-doodu ka yartahay lix iyo toban jirka waxaana sharcigaasi ay ku tilmaameen mid lagu degdegay oo ay ka buuxaan su-aalo badan oo aan jawaab loo haynin hay-adda caruurta qaramada midoobey u qaabilsan ee unisef faraceeda australia ayaa ku biirtay dagaalka iyadoo ka digaysa inuusan sharcigani ahayn xalkama dambays ah islamarkaasina uu caruurta ku riixi karo inay u wareegaan aalado internetka oo aan sharciyeysnayn ra-iisul wasaaraha dalkaasi anthony albanis ayaa sheegay in mamnuucidda ay macquul tahay inaan si quman loo hirgelin hase ahaatee waa si la mida buu yiri xanibaadaha lagu soo rogay khamriga ee ka jira dalkaasi laakiin waxa uu sharciga ku tilmaamay wax sax ah in la sameeyo sharcigan ka dhanka ah baraha bulshada oo ay ka mid yihiin facebook instagram iyo x ee uu baarlamaanku ansixiyey gelinkii dambe ee khamiistii shalay ayaa ra-iisul wasaaraha oo la hadlayay wariyaasha uu sheegay in uu sida hadalka u dhigay horseedi doono natiijooyin wanaagsan iyo waxyeelo yar oo gaarta dhalinyarada australiyaanka ah ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in baraha bulshadu ay mas-uuliyad bulsho ka saaran tahay si ay u badbaadiyaan caruurta taasina ay uga dhigaan mudnaanta koowaad shirkadaha warbaahinta bulshada ee u hogaansami waaya sharcigan ayaa u wajahaya ganaax dhan konton milyan oo lacagta australia ah oo u dhiganta soddon iyo laba dhibic shan milyan oo doolarka maraykanka ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halkaa dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington jimco wanaagsan subax wanaagsan mar kale cisbitaal waa cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay magaalada muqdisho ayaa bixiya adeegya dalka ku cusub oo markii hore ay dadku u raadsan jireen dalalka dibadda lamaanayaasha soomaalida ayaa hadda cisbitaalada magaalada ka hela adeegyada bacriminta ugxaanta gabdhaha ee loo yaqaano i v f hanaankan ayaa loo waxaa lamaanayaasha ay ku adkeyd inay ubad dhalaan waxa uu u sahlayaa inay helaan ubad iyadoo la adeegsanayo hab bacrimin ah xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
lamaanayaal badan oo soomaaliyeed oo aanay u suurogelin inay qaabka caadiga ah owlaad ku helaan ayaa wakhtigan sugaya ubadkii ugu horreeyey ee ugu dhasha habka bacriminta ugxanta ee loo yaqaano i v f caaliye daahir axmed oo muddo badan ku haminaysay inay nidaamka bacriminta ee i v f ay u doonato xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalka indiya ayaa iminka waxay nasiib u heshay inay adeegaasi ka hesho cisbitalka marwe fertility ee ku yaala magaalada muqdisho caaliya waxay iminka ku jirtaa marxaladihii ugu dambeeyey ee habka bacriminta i v f taasoo ka dhigan in iyadaiyo sayideeda ay naawilayaan ilmahoodii ugu horreeyey kadib sannado badan oo ay wada joogeen aniga waxaa u imaaday i v f muddo ilmalaan aan ahay awgeeda maadaama aan u imaadeyn alxamdulilah soo dhoweynta dhaqaatiirtii la tacaashay alxamdulilah maantana waxaa ahay ugxan bixinta dadkii ahay alxamdulilah waa broseerkii saddexaad aa dhigi karaa waa soo gudbay insha allah inta yaroo ii dhimaneh inaan ku guuleystaa rajeynayo rajadaydana boqolkiiba boqol alxamdulilah waa ku mahadsan tahay marow fartiilati dadaalka iyo nabada siisa haddaan nahay bulshada soomaaliyeed niyadayda kuma aysan jirin haddaba sanadka cusub waxaan rabay inaan hindiya aado oo isma dhihinin soomaaliya ka helaysa i v f alxamdulilah inkastoo aan gobolka imaaday inta fiirmadii ah u imaaday waa kura guuleysta insha allah inta yar oo ii dhimana guulo badanaa rajeenaya cisbitaalka marwe fertility ee muqdisho ayaa howshan muddo soo waday waxaana uu suurtogeliyey in qoysas la mid a qoyska caaliya daahir ay ubad ku heleen nidaamka bacriminta ugxanta ee i v f i v f ku wuxuu noqdaa in lasoo qaado shahwada ninka laga soo qaado gabadhana ukunta laga soo qaado dabadeed la geeyo meel loogu talagalay la hubiyo fertilisid marka ay sameeyaan inay ilmo noqonayaan la ogaado gabadhii dib loo siiyo kaas waa i v f ka waa programka ugu dambeeya oo lagu xaliyay laba qof oo dhalmalaan ka cabanaysa waxuu kaloo isbitaalka sameeyaa qayb iyadana ka ah dhalmalaanta qayb ka oo la yihahda i u i i u i ga isagana sidoo kale waxaa la sameeyaa in lasoo qaado sberamka ninka ama shahwada kadibna la gaayo yuutaraska gabadha la geeyo sidaas awgeed waxaa lahaa i u i uuna ka fudud yahay i v f ka howsha bacriminta ugxanta ayaa ka bilaabata in marka hore la qiimeeyo lamaanayaasha sida ay sheegtay doctor xafse cali oo v o a u sharaxday habka ay maraan lamaanayaasha loo sameynayo nidaamka bacriminta ee i v f waxay ku bilaabataa howsha qofka lamaanaha markay imaadaan isbitaalka dhakhaatiirteena waxaa noo joogta oo muddo afartan sano abaf ka shaqaynaya qeybtaane lamaanaha kuwa dakhtarkay umanayaan markii la kulmaan dakhtarka asaa marka iskriin u dara xaalada caafimaadka u qiimeyna ilaa saddex nooc hadda abaaliba nooc ah oo hadda la hirgeliyay isbitaalka laga shaqo bilaaway saddexdaas nooc waxa waa induction iyo xeelada shuruudo ay leedahay oo bukaanka korab mase qaadan karo qofka bukaanka markuu imaado iskriinkaas soo maro after that marka testigiisa dakhtarka uu tusaa wuxuu leeyahay noocaas oo bacriminta ah kugu haboon oo suitable kuwa oo qaadan kartaa sometime way jirtaa bukaan haddii xaaladu fududahay inaad joos la joosgeliyo oo dhaho xaaladda way fududahay saddexda marxaladood way kuu banaanta kaarta waa ka dooran kartaa qofka marka markii loo sheego noocuu yahay haddoo nooc ugu fudud xawaa o i anda t c waaye nooca dhexe i i waaye misha ugu dambeysana xawaa marxalada i b f in qofka u gudbo waayo ama loo sameeyo waayo marka qofka markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo noocu yahay markaas kadib waa loo sharxaa noocaaga waa i i waaye soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markii marayso kadib ninkeeda waa lawacaa shahwadii isbaamkii waa la qaadaa washa loo sameyn asoo diyaarsan habaysan ayna kasada loo qaadaa meesha loogu shubaa taas marka waxay saacidaysaa transportka oo isbaamka qaadan lahaa inay soo yareyso oo barcentagekoona oo qofka inay pregnant ku noqotan oo high ku noqoto adeegan caafimaad ee lagu bacriminayo ugxanta ee haatan gudaha soomaaliya laga helayo ayaa noqonaya mid rajo badan gelisay lamaanayaal dhowr ah oo habka caadiga aan ubad ku helin waxaana dhanka kale lagu micnaynayaa tallaabo muhiima oo soomaali badan ay uga maarmi karaan in i v f darteed ay dibadda u tagaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana senegal madaxweynaha senegal basiro diomaye faye ayaa sheegay in faransiisku uu xiro saldhigyadiisa militariya uu ku leeyahay dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika senegal ayaa isku diyaarinaysa xuska sanad gurada sideetanaad ee xasuuq caan ka ah dalkaasi oo u geystay gumeysihii faransiiska warbixintanna waxaa qortay wakaalada wararka a f p madaxweyne faye oo u warramayey wakaaladda wararka a f p ayaa sheegay in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo qirtay in ciidamadiisu ay mas-uul ka ahaayeen xasuuqii askarta senegal ee sannadkii kii faye ayaa bogaadiyey qirashadaasi balse waxa uu sheegay in in la ogolaado saldhigyo militari oo faransiisku uu ku leeyahay dalkaasi ay tahay mid aan la jaanqaadi karin madax bannaanida qaranka senegal waa dal xor ah waa dal madax bannaan madax bannaaniduna ma ogola in saldhigyo ciidan ay ka jiraan dal madax bannaan ayuu faye ku yidhi waraysiga uu a f b ku siiyey xarunta madaxtooyada faye ayaa la wareegay talada doorashadii bishii maaj isagoo ballan qaaday inuu xoojinayo madax bannaanida senegal iyo inuu soo afjarayo ku tiirsanaanta quwadaha shisheeye si kastaba ha ahaatee waxa uu ku adkaystay in falkani uusan ka dhignayn in xiriirka loo jarayo faransiiska sida kuwii ka dhacay dalal kale oo ku yaala galbeedka afrika sannadihii ugu dambeeyey maanta shiinuhu waa saaxiibkeenna ugu weyn ee ganacsiga marka laga hadlayo maalgashiga iyo ganacsiga shiinuhu miyuu saldhig ciidan ku leeyahay senegal waa maya taasi macnaheedu ma in xiriirkii la jaraybaa maya ayuu yidhi dhowr dal oo kale oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha afrika oo ay ku jiraan maali burkina faso iyo nijer ayaa waxaa la wareegay ciidamada militariga oo ceyriyey ciidamadii faransiiska taas beddelkeedana u weecday dhinaca ruushka si ay uga helaan kaalmo amni laba ilawareed oo ka tirsan dowladda faransiiska ayaa sannadkan wakaaladda wararka a f b u sheegay in dalkaasi uu doonayo inuu dhimo joogitaankiisa militari ee qaaradda afrika iyadoo tirada ciidamada ku sugan dalalka senegal iyo gabon laga dhimayo saddex boqol iyo konton askari oo ay hadda noqonayaan ilaa boqol askari sidoo kale saddex boqol oo askari ayaa laga dhigayaa tirada askarta joogta dalka jaad oo hadda ah kun askari halka boqol askari laga dhigayo kuwa jooga dalka avricost oo hadda ah ilaa lix askari faransiisku weli waa saaxiib muhiim u ah senegal dhinaca maalgashiga iyo weliba joogitaanka shirkadaha faransiiska iyo xitaa muwaadiniinta faransiiska ee jooga senegal ayuu yidhi madaxweyne faye madaxweynaha senegal ayaa sheegay inuu warqad ka helay macron oo uu ku qiranayo dembiga faransiisku ka geystay xasuuqii ka dhacay thireyo kowdii disembar sannadkii kii xasuuqan foosha xun ayaa muddo dheer laf dhuun gashay ku ahaa xiriirka baariis iyo weliba dakaar bishii nofembar ee sannadkii kii ilaa kun iyo lix boqol oo askari oo afrikaan ah oo u dagaalamay faransiiska oo jarmalku uu maxaabiis dagaal ahaan u qabtay ayaa dib loogu celiyey dakaar sida uu sheegay taariikhyahan faransiis ah armeli mabon waxyar kadib markii ay yimaadeen xerada thiyaroye oo ka baxsan magaalada dakaar ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in laga daahiyo mushaarka iyadoo qaar ka mid ahna ay diideen inay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen markii hore iyagoo aan haysan wax xuquuq ah ciidamada faransiiska ayaa rasaas ku furay askartaasi dibadbaxaysay waxaana ku dhintay ugu yaraan soddon iyo shan askari inkastoo taariikhyahanadu ay sheegayaan in khasaaruhu intaasi ka badnaan karo waxaan maanta helay warqad ka timid madaxweyne emmanuel macron oo uu ku qirayo inay ahayd xasuuq si cad oo aan mugdi ku jirin ayuu yidhi faye waxa uu ammaanay tallaabadan weyn ee u qaaday hogaamiyaha faransiiska kaasi oo faye uu ku sheegay inuu ka cudur daartay inuu awoodi waayey inuu ka qayb galo xuska sannad guurada siddeetanaad ee xasuuqaasi faaye ayaa sheegay inuu ka fakarayo in faransiiska uu ka dalbado raalligelin si loo aqoonsado in xasuuq la geystay waa inay si cad u keentaa saamaynta wax kabeddelka waxaan u malaynayaa in si dabiici ah tani ay tahay waxa ay tahay inay timaaddo hadda kadib ayuu yidhi faaye taasina waxay ahayd warbixinta ay qortay wakaalada wararka a f p markana kenya gobolada waqooyi bari ee kenya waxaa ku soo batay shilalka baabuurta tirakoobyo la sameeyey ayaa muujinaya in sanad walba dad ka badan afar kun oo qof ay ku dhintaan shilalka gaadiidka ah ee dalkaasi kudhowaad labaatan kun oo qof oo kale ayaa la qiyaasayaa in sanadkii ay ku dhaawacmaan shilalkaasi oo qaarkood ay ku naafoobaan axmed xuseen ayaa warkan ka soo diray wajeer nuur cabdille oo soddon iyo siddeed jir ah wuxuu ahaa daraawal degan magaalada wajeer waqooyi bari kenya oo sannado badan ku safrayay waddada wajeer ilaa nairobi nuur wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha shilalka baabuurta isagoo sannad ka horgalay shil aad u daran kaasi oo sababay dhaawac halis ah waxaan nahay darawal ilaa lix iyo toban sana camalan gaari wade accident ayaa i soo gaaray haddana muddo xanuunkii hayaa haddana gaariga waditaankiisa taa waa igu dhib nuur wuxuu tagay dalka hindiya si uu helo daryeel caafimaad dhaawicii ka soo gaaray shilkaasi haatan nuur dhaawici soo gaadhay dartiis wuxuu joojiyey inuu safar dheer u baxo accident wuxuu ahay sanadka hore wuxuuna iga gaaray lugta sinta dhanka midigta hadda markiin rukuuca ama sujuudaya kor muu istaagi kara naafahayaan saasuu noqday track drive aan nahay gaari weyni gaari yarba haddana cidda qotalyoonkeeda moogi meel dheer ma gaara ilaa cidda ilaa magaalada gudaheeda haddana waan iska laabanay meelaha lamaydeen laguma wadi kara saas ayuu dhib bay soo gaaray alxamdulilaahi nin ciyaal lahaanahay qotloonka intan raadi ay ugu qasabtay macnaha tagsiilaan kusoo noqday sida laga soo xigtay xogta wasaaradda qiyaastii afar kun iyo afar boqol oo qof ayaa ku dhinta waddooyinka sannad kasta halka sagaal iyo toban kun sagaal boqol konton iyo shan kalena ay soo gaaraan dhaawacyo dhimashadii u dambeysay ayaa dhacday laba bilood ka hor markii bas ka soo ambabaxay magaalada mandheera kuna sii jeeday magaalada nairobi uu shil ku galay degaanka tarbaj waxaana shilkaasi ku dhintay laba ruux halka soddon kalena ay ku dhaawacmeen waddooyinka gobolka waqooyi bari kenya oo qaarkood aan laami ahayn ayaa xilliyada roobka dhibaato ku keentay bulshada ka soo jeeda gobolka waxaa dhibaato weyn uga haysa waddada weyn oo xiriirisa gobolka waqooyi bari iyo kenyada kale haddii aan nahay gobolka waqooyi bari dad badan ayaa nooga dhammaaday dad badan ayuu dhibaato ay ka soo gaartay wakhtiyaalka holidayda oo iskuullada ay xiran yihiin runtii dadkayna aad bay u safraan waddadina laami ma ah waddadaa annaga dhibaato weyn ayay nuga haysaa muddo badan ay laami la-aan tahay dowladda waxaan ka baryayn anaga haddii aan nahay gobolka waqooyi bari in ay laami saarta dadka deegaanka ayaa ku booriyey maamulka gaadiidka iyo badbaadada qaranka oo loo yaqaana n t s a in ay horumariyaan adeegyada ayna siiyaan dhallinyarada tababaro lagu yaraynayo darnaanta shilalka waddooyinka dadka reer wajeer haddaan nahay xaqi aan ku leynaha n t s a sida aan rabno uma helno awalan n t s a baahida zaa'ida noo haysaa waxaan codsanaynaa haddayna maqlaayaan madaxdii aan soo dooranay madaxda noo fadhida waxaan ka codsanaynaa saafis nin walba fadhigiisa maadaama kountiyada kale iyo nairobi laga helay xaqeen in annagana helno dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka wajeer ayaa shacabka ugu baaqay inay fajignaadaan marka ay waddooyinka isticmaalayaan tunapoteza watu zaidi ya elfu nne kila mwaka sanad kasta waxaan ku luminay in ka badan afar kun oo qof shilalka waddooyinka waxaan uga baaqaynaa dadka deegaanka inay ka taxadaraan waddooyinka oo ilaaliyaan noloshooda iyo carruurtooda kenya iyo guud ahaan caalamkaba iyadoo haatan la gelayo fasaxyada bisha dhisembar ayaa waxaa jirta cabsi la xiriirta inay sii kordhi karaan shilalka gaadiidku xilliyada fasaxyada waxaana mas-uuliyiintu ay daraawalada ku baraarujinayaan inay fajignaan gaar ah yeeshaan si ay u ilaaliyaan noloshooda iyo tan rakaabka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha axmed xuseen v o a wajeer
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan markanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana magaalada london kusoo diyaariyey wariyahayaga cabdixaafid cawiil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba brintan waxa ay ka mid tahay waddamada ay dadka muslimiinta ahy ugu tirada badan yihiin dalalka galbeedka goormo ayay muslimiintu soo degtay britain saamayn nooc ma ah ayayse ku leeyihiin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasaddaba barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey muslimiinta britain waxaa la qabtay sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii tiro koobkaas waxaa lagu ogaaday in dadka muslimiinta ahi ay britain ku samaynayaan isbeddel muuqda xagga tirada dadweynaha ingiriiska waxaa lagu ogaaday in labada magaalo ee ugu waaweyn britain waa london iyo birmingham isbeddelka uu si aad ah uga muuqdo taasi waa mid cad waxa aan dhex joogaa magaalada birmingham degmada small heat waxa ay ka mid tahay xaafadaha ay muslimiintu ku badan tahay magaaladan xaafadan oo keliya ilaa lix masaajid ayaa ku yaala dadka ii muuqda tobankii qof sagaal ayaad odhan kartaa waa muslimiin meheradaha ku yaala xaafadan boqolkiiba siddeetan in ka badan waa meherado ay haystaan dad muslimiin ahi waxaanad ka helaysaa agabka ay isticmaalaan dadka muslimiinta ahi muslimiinta ku nool britain waxaa lagu qiyaasaa in ay afar milyan ku dhow yihiin haddii aynu haddaba eegno dhinaca siyaasadda shan iyo labaatan xildhibaan oo muslimiin ah ayaa ku jira baarlamanka britain waa boqolkiiba afar marka la eego lixda boqol iyo kontonka xildhibaan ee uu baarlamanka ingiriisku ka kooban yahay haddaba saameyn intee leeg ayay muslimiinta britain ku leedahay siyaasadda dalka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim herari oo ah falanqeeye degan magaalada glasgow ee madaqada scotland ee dalkan boqortooyada ingiriiska cabdixaafidow inkastoo xildhibaanada muslimka ah ee waddankani ay marayaan heerkii ugu sarreysay tan iyo markii xildhibaankii ugu horreysay ee muslimka ahaa la doortay doorashadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii maxamed saar waa lagu doortay haddana saameyntooda weli si gaara xildhibaanadaas looma dareemo waayo qaarkood way madax bannaan yihiin oo xisbiyo kuma jiraan qaarna waxay ku fadhiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka u gaarka ah xisbiyada ay ka midka yihiin muslimiinta waddankan siyaasadda jagooyinsa sare ayay kasoo qabteen sida wasiirka maaliyadda oo ah jagada labaad ee dowladda ugu sarreysa taasoo uu qabtay sajid javed dowladdii maxaafidka ahayd ee boris johnson muslimiinta waddankani waxay badanaa u codayaan xisbiga shaqaalaha ee haatan talada haya inkasta oo xisbigaasi sida ay ugu codeeyaan aanu u dhegaysanin oo waxay qabaan xisbigaasi isku halayn weyn oo ay ka qabaan dadka muslimka ee codeeya maadaama aanay dadkaasi haysan cid kale oo ay u codeeyaan oo ay iyaga ku bedeshaan ama xisbiga shaqaalaha ku bedeshaan tusaale waxa kuugu filan dowladdan hadda talada haysee la doortay bishii julaay ee sanadkan markii ay qabatay muslimiin badani waxay ka sheegteen hubka ay dowladdani ka iibiso iyo liisanada la siiyo hubka la siiyo dowladda israa'iil waxa weeyaan hubkaas oo kale liisanadoodu waa kun iyo afar boqol liisan baa lagu tilmaamay dowladdiina markii ay talada qabatay waxay wax ka bedeshay ama xakisay saddex iyo soddon liisan oo keliya taa magaalooyinka birmingham iyo lester dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waa boqolkiiba sagaal iyo konton waxa aad dareemaysaa dhaqanada kala duwan ee magaalooyinkaasi magaalada luton boqolkiiba afar iyo konton waxa ku nool dad ajanabi ah tirada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool aad ayay u badan tahay magaalooyinka britain waxaa ku yaala ganacsiyo iyo shirkado badan oo ay dad muslimiin ah ay leeyihiin dhinaca shaqaalaha adeegyada bulshada britain waxaa ku badan muslimiin ka shaqaysa haddii aynu eegno dhinaca dhaqaalaha waa sidee saameynta muslimiinta britain iyo dhaqaalaha dalku su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cusmaan cali xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha degana magaaladan london
dadka muslimiinta ah ee ku nool wadankan ingiriiska waxaa lagu tiriyaa dadyowga ugu saameynta badan leh dhinaca dhaqaalaha wadankan ingiriiska daraasadihii ugu dambeeyey waxay ku qiyaaseen in saameynta dadka muslimiinta ee dhaqaalaha wadankan ay gaadhayso in ka badan boqol bilyan oo dollar taasoo ka kala imaneysa dadka muslimiinta ah ee shaqaalaha ah iyagoo ka shaqeeya sektarada aadka ugu muhiimka ah wadankan sida caafimaadka waxbarashada ganacsiyada yaryar iyo wixii lamidka ahba marka intaa laga yimaado saameynta tooska ah ay dadka muslimiinta ku leeyihin dhaqaalaha wadankan ingiriiska sidoo kale magaalada london waxay tahay meel aad loogu soo hagaago dhaqaalaha ganacsiga islaamka iyo bangiyada iyo maalgashigaba tusaale ahaan guud ahaan dhaqaalaha islaamka bangiyada iyo maalgashiga wadamada yurub oo dhan marka la isku daro magaalada london waxay ka tahay boqolkiiba shan iyo sideetan taas oo tusinaysa saameynta ay isku leeyihiin dhaqaalaha wadanka islaamka iyo wadankan ingiriisku sidoo kale dadka muslimiinta ah ee ku nool banaanka ingiriiska ama wadamada kale waxay usoo dalxiis tagaan wadankan ingiriiska iyaga oo saameyn toos ah ku yeesha dhaqaalaha wadankan hadday noqoto safarka cuntooyinka xalaalka ah hoteelada iyo wixii lamidka ahba magaalada london dadka muslimiinta ah ee ku nooli waxa ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee kuwa ugu badan haddaba waa maxay sababaha ay britain muslimiinta ugu badan tahay taariikhyahanada arrinkan ka faallooda laba arrin ayay u badiyaan britain oo hore u gumaysan jirtay wadamo badan oo muslimiin ah iyo habdhaqanka waafaqsan islaamnimada oo aad ugu dabacsan dadka muslimiinta ah marka loo eego wadamada kale ee ku yaala yurubta galbeed arrinka saddexaad ee soo raaca waa nidaamyada furashada ganacsiyada dugsiyada malcaamadaha iyo meelaha ay muslimiintu isticmaasho oo britain ay aad ugu sahlan yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka maxamed biikey codkaasi maxamed biikina wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Must
dhaqaale